habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa habeen sabtiga kuwii soddonka bisha ogost sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali com fmada magaalooyinka geeska afrika qaarna waad naga maqli kartaa idaacadda waxaa weedinada kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wiil soomaali ah oo la sheegay in dalka jarmalka uu isu dhigay tareen kuna dhintay
wiilkan dhimashadiisa dadka ku nool magaalada farankafood siyaabo kala duwan ayay ugu hadleen qaar waxay sheegeen in uu wiilka xagga maskaxda ah oo isku dhex buuqay qaarna waxay dhaheen balwad iyo waxyaaba noocaasoo isticmaalay laakiin dadka sida ay u badan yihiin waxay sheegeen wiilkan in uu maskax maskixiyan uu isku dilay waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan martida mikrofoonka iyo barnaamijka cawiiska washington iyo qodobo kale marka hore isku soo dhowaada warkii dunida
garsoore maxkamadeed ayaa maanta si rasmi ah laba dacwadood oo midi tahay haysasho lacaga qalaad oo sharci darro ah iyo musuq maasuq ku soo oogay madaxweynihii hore ee dalka suudaan cumar xasan al bashiir isaga oo ka jawaabayay su-aalo markii ugu horreysay maxkamadda lagu dhex weydiiyey ayuu albashiir sheegay inuu lacag dhan shan iyo labaatan milyan oo dollarka maraykanka ah ka helay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya maxamed bin salmaan lacagaha kalena uu ka helay meelo kala duwan oo uusan carabaabin laakiin madaxweynihii hore ee suudaan ayaa isku difaacay in lacagahaasi uusan u adeegsan danihiisa gaarka ah qareenka difaacaya cumar albashiir ayaa sheegay in kalyantigiisa uu beeniyey eedaha loo soo jeediyey islamarkaana uu dhegeysiga maxkamadda labaad uu keeni doono markhaatiyaal garsoorihii maxkamadda ayaa diiday codsi ah in damiin lagu sii daayo cumar albashiir waxa uu maxkamadda ka sheegay in muddada xabsiga lagu sii hayn doono ay maxkamadda go-aan ka gaari doonto toddobada bisha sebtember
kooxda fallaagada ee tolobaan ayaa weerar culus waxa ay ku qaaday maanta magaalada kundus ee waqooyiga waddanka afghanistan iyadoo hogaamiyaasha kooxdaasna ay qayb ka yihiin wadaxaajoodka kala dhexeeya maraykanka ee lagu soo afjarayo colaadda afghanistan weerarkaasi maanta oo dhowrji ahaa ayaa waxaa u dhaliyey dagaal culus oo fooda ay sduraan kooxdaasi iyo ciidamada amniga ee waddanka afghanistan labada dhinac ayaa waxaa kala gaaray khasaare iyadoo dad la yaraana ay waxay la gaartay inkastoo aanay jirin ilo madax bannaan ee muujinaya khasaaraha intuu leegyahay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka afghanistan ruuxullah amdazai ayaa waxa uu u sheegay wariyaal in ciidamada oo ay taageerayaan duyurado ay ka jawaabeen weerarkaasi si ay xoog ay uga saaraan magaalada kooxdaasi iyadoo ah aan markaasi u sheegay in ay xaqiijinayaan ciidamada in aan la waxyeelin dadka rayidka ah iyo bukaano ay afduubteen kooxda magaalada kundus ayaa waxaa marta waddo weyn oo tagta gobollada waqooyi ee waddanka afghanistan oo kooxda ay hore weeraro ugu qaaday laba jeerna ay qabsatay iyadoo tan iyo markaasna ay kooxdu yeelatay gacan ku haynta badi gobolka dowladda sbein ayaa sheegtay in dad ka badan boqol iyo konton muhaajiriin ah ay jimcihii shalay ka gudbeen xadka koofureed ee u dhow waqooyiga afrika afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in muhaajiriin gaaraya ilaa iyo laba boqol iyo konton ay isku dayeen inay ka boodaan teedka magaalada selta dadkan ayaa waxaa ka hortagay ciidamada xuduudaha oo qaar celiyey waxaana intii ay ciidanka la tacaalayeen dadkani uu dhaawac soo gaaray ilaa iyo lix askari dowladda waxay xaqiijisay in boqol shan iyo konton ka mid ah muhaajiriintaasi ay u suura gashay inay u gudbaan dhinaca dalka sbain si ay uga sii tallaabaan yurub iyaga oo raacdo ugu jira nolol ka wanaagsan tii ay awal ku jireen magaalo xeebeedka selta iyo malila oo ah dhul ay leedahay sbain balse ku yaala xeebaha waqooyi ee dalka morocco ayaa ah meel ay inta badan muhaajiriinta isku dayaan inay ka galaan dalka sbain xadka laga soo galo deegaankaasi ayay dowladda sbain ku xirtay teed uu dhirirkiisu gaarayo lix mitir islamarkaana uu kor kaga wareegsan yahay silig mudco leh dhacdadii jimcihii ee magaalada selta ayaa kusoo aaday iyadoo sbain ay gaareen shan iyo toban qof oo muhaajiriin ah oo uu xeebaha mediteraneanka ka soo qaaday markab dagaal oo ay leedahay dowladda sbain
ku dhowaad laba milyan oo qof oo ku nool gobolka asam ee waddankaasi indiya ayaa waxa ay wajahayaan waddan la-aan kadib markii ay isku waayeen liiska dadka muwaadiniinta ah ee hindiga ah ee maanta soo baxay tallaabadan ayaa waxa ay qayb ka tahay olole ay waddo dowladda dhexe ee indiya oo ay ku doonayso in muwaadinnimada ay kala laabato dadka ajaanibta ah ee soo galay indiya dadka aanu ku jirin liiska muwaadiniinta hindiga ah ee gobolka asam ayaa la sheegay in badankood ay yihiin muslimiin gobolka waqooyi bari ee asam ayaa la sheegay in muhaajiriin badan ee iyagu ka soo haajira waddankaasi bangaladesh ay u soo qaxeen imaanayeenna intii uu socday dagaalkii xorriyadda bangaladesh ee sanadkii kun sagaal boqol iyo kow iyo toddobaatankii
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa voice of america washington aan ku bilownay dalka jarmalka waxaa lagu soo waramayaa in wiil soomaali ah uu geeriyooday kadib markii uu isu dhigay tareen sida ay bahaystay warbaahinta jarmalka wax uu noqonaya qofkii afraad oo soomaali ah oo shil tareen ku dhinta dalka jarmalka sanadkan oo keliya cabdiyar geesay oo degan jarmalka wiilka dhintana ay isyaqaaneen ayaa uga warrama arrintan maxamed colaad xasan wiilkan dhimashadiisa dadka ku nool magaalada farankafood siyaabo kala duwan ayay uga hadleen qaar waxay sheegeen in uu wiilka xagga maskaxda ah oo isku dhex buuqay qaarna waxay dhaheen balwad iyo waxyaaba noocaasoo isticmaalay laakiin dadka sida ay u badan yihiin waxay sheegeen wiilkan in oo maskax maskixiyan uu isku dilay waddo tareenka maro oo farankafood iyo waddadan fiisbaden tareenka maro tareenka waddadii tareenkoo gala tareenkoo waddada soo galaya sidaasoona ku dhintay sagaal iyo labaatanka bisha markeed maalinta khamiista waa gartay wiilkan maxaad nooga sheegi kartaa muxuu ahaa ha wiilkan cabdi maxamudaa la dhahaa wiilkan si weyn si wacan aan isku naqin waa wiilkan waxaan isbaranay laba kun iyo lix iyo tobankii colaadow mar aan joogay magaalada atin ee dalka greega wiilkan wuxuu ka mid ahay dhalinyaradii farakutiriska ahaa ee kasoo badbaaday doontii ku guddoontay badaha masar iyo iyo italy doontaas oo ay ku geeriyoodeen soomaali tiradoodu lagu sheegay ilaa iyo saddex boqol iyo sideetan ilaa iyo saddex boqol iyo sagaashan qof asagana wuxuu ka mid ahay afartan iyo kow qofood oo magaalada atina la keenay markaasaan isku baranay magaalada atina wiilkana wuxuu ahay dhalinyarada reer muqdisho kas waqtiyadii dambena wuxuu ka shaqaysan jiray dalka kenya magaaladiisi nairobi wuxuuna yaqiinay xirfadda harqaanka wiilka colaad wiilkan waxaa wada degnaan magaalada francafood wuxuuna ka mid ahay dhalinyarada ka shaqaysata harqaanlahu ahaa magaalada francafood dukaan soomaali ah dhalinyaro soomaaliyeed oo dukaan francafood kula ayuu u shaqeynayay harqaankuwana uu toli jiray dalka jarmalkuu yimid wuxuuna weydiistay magangeliyo broseskiisana wuu socday colaadow sida dhalinyarada ay ii sheegeen isagana mar aan wada sheekeysanay in wadahadal u socdo dowladaha jarmalka iyo greega greeg oo ka helay magangeliyo kadibna wuxuu usoo gudbay dalka jarmalka walow jarmalka iyo greeg ay ku kala duwan yihiin xagga shaqooyinka iyo nolosha bal waxaad iga warantaa ma aha markii ugu horreysay oo qof soomaaliya uu shil tareen ku dhintay sidan oo kale gobolka sanadkan marar badan baan arkayin warbaahinta jarmalku baahinayeen colaadow waa runtaa taa way jirtaa inkastoo soomaalida ku dhaqan dalka jarmalka aysan lahaynin jaaliyado isku xiran oo iska warqaba qaar baa isbitaalada isaga geeriyooda qaar baa daaraha dheer iska soo tuura qaarna tareenada isku dhigaan sanadkan hadda ah ku jira laba kun sagaal iyo tobanka waxay aniga aan maqlay oo qaarna anigaaba ka qayb galaba aas ilaa iyo wiilkan wuxuu noqonaa qofkii afraad saddex wiil iyo qof dumar oo sanadkan ku geeriyootay shil treen ah dhalinyarada jarmalka joogta ee soomaalida ah noloshooda waa sidee gaar ahaan kuwa qaxootinimada kusoo gala colaadow waddankan jarmalka guud ahaan hal dhibaataa ka jirto oo xagga aqoonsiga aynana qabin ee jaaliyadaha naga soo horreeyey ama kuwa naga nagala na- na- nala mid ka ah ee taana waxaa weeye ee colaadow ee dowladda jarmalka qofka soomaaliga ah marka uu yimaado waxay siisaa sharci yar waxayna ugu qortaa in aysan aqoonin waddanka iyo jinsiyadda uu kasoo jeedo waxay u aqoonsataa qofkan in uu yahay in uu sheegtay soomaali aysan iyaga u aqoonsan inuu qofkan soomaaliya xitaa dhibaatadaas keliya kuma sine waxaa kaloo jirta xataa carruurtii dhalata xataa waxay leeyihiin eh, yani uma aqoonsani inuu yani soomaali yahay iyagoo u cuskanayo eh, waalidkii dhalay uusan yani eh, eh, u aqoonsanin dowladda jarmalka in uu yahay qofkan soomaali Eh, waxaa kaloo colaadoo jirto sharciga oo jarmalka sanad walba waxbaa laga bedelaa sanadkan eh, qodob eh, waxay ka bedeleen laba qodob oo ah eh, waxbarashadii iyo dadka soomaaliga ah eh, gebi ahaantooda in laga reebo jaanisyadii waxbarashadii ay u- ay u lahaayeen iyo shaqooyinka qaar ayna dadka soomaaliga ay aadi karin xitaa kuwa sharciyada haysto eh, shirkadahiina ay shaqooyin sii karin sababtoo ah eh, qofkan mama ku aqooni bangiyada qaar xitaa ma ku aaminayaan markay sharcigaaga eegaan waxay ku leeyihiin eh, yacni wixii aad tahay annaga ma aqoonin dowladdii oo aan hoos joognaba maku- ma ku aqoonsanin ku leeyihiin marka haddana taasna waxaa ugu sii daran colaadow ee soomaalidiyooba isku xirneynin jaaliyada ma jiro soomaali ay ku midaysan tahay tusaale ahaan markii oo shilkan hadda oo kaloo dhacay oo hadda wiilkan ee ku dhintay tareenka oo kale waxaa laga yaabaa soomaalida qaar inaysan maqlin jaaliyada ma jiraan dabagalo ee u tago isbitaalka tago booliiska tago kiiska soo fiiri waxaan sida ku dhaceen taasaa keeni karto marka ummadu markay isku xiran tahay ayay xuquuqdooda wajihi doonaa ay ay wajihi karaan kaasi waxa uu ahaa cabdiyar geesey oo ka mid ah soomaalidii ku nool dalka jarmalka maxamed colaad xasan ayuu uga warramayay wiil soomaali ah oo la sheegay inuu isu dhigay tareen gudaha dalka jarmalka kadibna uu halkaasi ku dhintay halka aad kala socoteenna waa v o a
iyadoo dalka kenya uu ka socdo tirakoobka dadweynaha ayaa dadka soomaalida ah oo ka mid ah qowmiyadaha dalkaasi ku nool waxay rajaynayaan in tiradoodu ay wax badan sare uga kacdo halkii ay ahayd toban sano ka hor markii la qaaday tirakoobkii kan la mid ahaa ama ka horreeyey wariyaheena v o a maxamed faarax shire ayaa saadaashaasi waxa uu ka wareystay maxamed hire cinte oo ah mudanaha laga soo doorto degmada lagdera ee gobolka waqooyi bariga kenya
shir aad baad u mahadsan tahay Eh, rajada aad bay u fiican tahay dadaal fara badan ayaa la sameeyey Eh, dadkii inkastoo reer guura ay ahaayeen oo abaaro ba-an iyo dhibaato fara badan ay jirtay haddana micnaha wacyigelintii la sameeyey ama ha ahaado waxgaradka ama siyaasiyiinta ha ahaadaan ama ha ahaadaan eh, shacabka dhexdooda Eh, arrintaa iyada aad bay noo farxad gelisay Eh, waxaan rajaynayaa dadka tirakoobkooda inuu aad iyo aad maxaa la dhihi jiray si fiican uu uu u soo baxo Eh, waxaan kaloo rajaynaynaa tirada inay aad iyo aad u kordhismato oo meelihii aan rajaynaynay ama aan aan islahayn eh, soomaalida way gaari doontaa in la gaari doonaan aad iyo aad uga rajaynaynaa waa tahay een, walaaca ugu badan een, wuxuu idinka haystay een, dadkii oo reeguura ah xilli abaarna lagu jiro abaartuna ay tahay mid dadka kale eriso marka dadkii xaggada uga daba tagteen een, ma tiro koobteen dadkii maadaama eh, labada isbuucee lasoo dhaafay een, siyaasiyiintiina gobolkan ka soo jeeda dhammaan aad ka gaalaabaxayseen gobolka qaybihiisa kala duwan
Eh, dadka horta waxaa waaye nin walba eh, meesha uu joogo ayaa lagu tirini dadkii eh, amaba gobolada gobolka gobolka ka tegey oo xudcuda gudbay eh, iskumaanan maxay aheede eh, mashquulinin sababtoo ah eh, meesha ay joogaan unbaa horta tirakoobka eh, looga samayni laakiin eh, waxaan dadaal dheeraada gelinin ee dadka inkastoo maadaama aysan war ka haynin micnaha eh, eh, tirakoobkan iyo arrimahan hadda ka socdo waddanka Eh, waxaan dadaal dheeraada gelinay intii xuduudada dhexdooda ku sugneed in aan isku soo bixinno oo aan tiri koobno Eh, meelaha maxaa la dhihi jiray eh, biyo la-aanta kadib waxaan geynay eh, booyada ay dadka biyaha eh, eh, ay ku- ay ay- ay kaga cabaan Eh, meelaha micnaha maxay aheyd dumarka ah oo dadka reer guuraada ay degan yihiin oo hataa aan wadooyin lahayn mootooyin iyo wax badan baan maxaa la dhihi jiray u ijaarnay oo halkaa iday shaqaalihii eh, maxay aheeda ka shaqaynaya telekoomka ay ugu tagayaan nin walba meesha uu joogo marka dad la daadguriyey ma jirin laakiin qoys walba iyo maxay aheede nin walba oo ku sugnaa ee, maxay aheede ee, gobolka gudihiisa meel alla meeshuu u joogay ayaan ugu tegnay oo halkaas boy yaa telekoomkii ee, loogu sameeyey wakaaladdan hadda telekoobka qaadaysa xogtii ay soo saartay waxay ahayd in guryaha keliya aysan ahayn laakiin een, soomaalidu aysan qaadanin een, eh, waxa loo yaqaano family planningka dhasho la kala fogeeyo eh, dal fara badan ay jirto een, marka misleedahay marka een, xogahaas marka laisku aruuriyo guurka afarta ah ee soomaalidu isguursato ee, dhashan oon la kala fogeyneynin fuqurnimada oo hadad fuqura in soomaalidu inta badan ay yihiin Een, raje intee leeg baad ka qabtaa idinkoo ka faa'iidaysanayo een, xogtaasi in aad ku tillaabsan kartaan inaad noqotaan qoomiyadda afaraad ee dalkani kenya horta xogahaas oo dhan waa sax waa sidaa u sheegtay waxay qeyb ka yihiin eh, tirada badanaysa oo soomaalida Eh, laakiin eh, hadde soomaalida boqol kiiba boqol waa dad eh, muslimiin ah Eh, family planningka ama maaragtay eh, qoysaska oo la yareeyo eh, qadka uguma jiro eh, mana sameeyaan Eh, nin walba wuxuu aaminsan yahay hadde wixii qoyskiisa uu uu heli lahaa irsaaqada uu ilaahay bixiyay aaminsan yihiin Eh, taas marka waxay keentay eh, qoysaska eh, in nin walba inta uu heli karo amaba ilaahay uu siin karo in micnaha waxba aan aan aan aan aan la celinin ama la ciqaabin Eh, arrintaa marka anaga eh, waan waan waa arrin aad u fiican eh, waxaanan micnaha rajaynaynaa arrimaha iyaga inay yihiin kuwa eh, tirada kor u kordhin doono Eh, Waa tahay.
tan labaad ah tan- tan labaad soomaalida eh, sidaad la socoto reerka aad bay u badsadaan waxaa laga yaabaa hadda masalan telekoomka ugu dambeeyey wuxuu ahaa laba kun iyo sagaal laba kun iyo sagaal gabadhii ama wiilkii guursaday maanta waxaa laga yaabaa lix ama toddoba ciyaal inuu haysto Eh, marka waad waad dareemi kartaa yacni dhagaqaadka kale kenya ka jiro oo tirada badanaysa oo soomaalida iyo hadda xoogaa oo dhan aad soo tirisay markaad sheegto inay sabab u tahay in eh, tirada soomaalida ay kordho
kaasina waxa uu ahaa maxamed hirre caynte oo ah mudanaha laga soo doorto degmada lagdera ee gobolka waqooyi bari ee kenya waxa uu u waramayay waryaheena maxamed faarax shire haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wax oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka dalka jabaan waxaa maalintii shalay ahayd lagu soo gebagabeeyey shir madaxeedka caalamiga ah ee iskaashiga jabaan iyo dalalka afrika haddaba ujeeddada shirkaasi iyo weliba taariikhda iskaashiga ee jabaan iyo dalalka afrika ayaa waxaan ka waraysanaynaa oo barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan marti inoogu ah jamaal aadan aare oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah kana faalooda arrimaha dalka jabaan isagoo wax kusoo bartay dalkaasi jabaan khadka telefoonka ee adis ababa ayuuna iigu warramay waxaanan ugu horreyntii weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo taariikhda shirka iskaashiga jabaan iyo afrika shirweynahan eh, maalmahan ka socda eh, dalka jaban gaar ahaan magaalada yokohama eh, waxaa la yidhaahdaa tigad waxaana la aasaasay eh, kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii eh, tigadna waxay ka dhigan tahay waa tokyo international conference on african development eh, waa shirweynaha tookiya caalamiga ah ee horumarka africa lagaga hadlo eh, kaas ay ku kulmaan eh, madaxda eh, dalka qaaradda africa dhammaantood iyo wadanka jaban Eh, ujeedooyinka loo aasaasayna waxaa kamid ahaa eh, maadaama qaaradda africa eh, mucaawanooyin fara badan oo dalalka horumara ay siinayeen ay waxba wax la taaban karo ay ka geysan weyday eh, baahida dadweynaha ku nool qaaradda africa xagga horumarka marka la eego Eh, iyada oo japan eh, ka dhaqaaqaysa eh, waxyaalihii lagu mar- la warinayay the asian miracle eh, siday qaaradda asia xagga dhaqaalaha ugu horumartay eh, tijaabada iyo khibradda iyagoo ka dhaqaaqaya in ay africa ay yeelato ownership waxa iyadu ay leedahay iyo international partnership waxa la yidhahdo eh, kolkaas labadaas fikradood iyagoo ka dhaqaaqaya in africa baahideeda la ogaado eh, xagga mataqaanaa private sector-ka iyo eh, dhinacyada asaasiga ah ee nolol maalmeedka eh, dadweynaha qaaradda africa eh, bedeli kara ee horumar la waaro u sameyn kara in eh, eh, awoodda iyo eh, xoogga la saaro Eh, ujeedada markaas taas bay ahayd eh, si ay isla markaasna siyaasiyan eh, ay uga eh, suurtogeli lahayd iskaashi ballaaran oo xagga jamhuriyadda qormaha udhexaysa hadday noqoto oo japan ay in badan ay ku taabayso sidii codka africa ay u heli lahayd marka ay timaado reformka ka socda united nationka qaar ahaan security councilka amase majliska amniga sidii ay ugu biiri lahayd in badanba ay himiladeedu ay dadaal badan ay ugu soo jirtay africana ay uga caawin lahayd dhaqaale ahaan ahdaaftii waaweyneyd ee african unionka u taalay sida ajendaha labada kun iyo saddex iyo lixdanka si africa ay u gaari lahayd horumar la wa waara barwaaqada wadamada horumaray ka dhalatayna ay africa ay uga dhalan lahayd ee africa mijaha iskugu taagi lahayd waa tahay marka maxay tahay faa'iidada ugu jirta labada dhinac iskaashigan hadday noqoto jabaanka iyo africa horta waa shirkii toddobaad maanta waxaa socda saddex iyo sagaashankii ilaa iyo labadii kun iyo saddex iyo tobankii shirweynahan madaxda africa iyo dalka japan ay ku kulmaan shantii sanaba mar baa la qabanayay laga joogo muddo labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo iminkana waxaa loo bedelay inaa saddexdii sanaba mar la qabto waxaa awoodda ugu weyn la saarayo labada dhinac faa'iidada labada dhinacna ay kasoo baxayso waxa weeyaan xagga private sectorka in awoodda la saaro sidii iskaashi dhaqaale loo yeeran lahaa sidii maalgashi fara badan japan ay ay uga suudin lahayd qaaradda africa ganacsiga oo kale sidii laisku weydaarsan lahaa xagga horumarka bini aadanka capacityga hadday noqoto xagga tayada hadday noqoto aqoonta hadday noqoto sidaas baa faa'iidooyinka u waaweyn ay ajendaha meesha u yaalla ay yihiin tusaale ahaan gelinka dambe qaaradda africa waxaa dee maadaama ay ku dhawaad ay ku nool yihiin hal milyaar iyo saddex boqol oo milyan qiyaastii tirakoobka sana sanadkan uu sheegayo qaaradda africa waa suuq ballaadhan kaas oo soo jiitay wadamo fara badan in ay tartan fara badan ay u galaan sidii ay dhaqaale ay uga sugin lahaayeen horumar ay uga sugin lahaayeen iskaashi ballaadhanna qaaradda africa oo la yeelan lahaayeen xawliguna saas buu usocdaa wadamo fara badan oo dee japan ku daydana way jiraan sida china oo dee labadii kun iyo lixdii oo kale shirweynahan focac la yidhaahdo waa forum on china africa corporation south korea oo kale ayaa yaa yeelatay india iyo africa saas oo kale leeyihiin shirkii ugu dambeeyey ee lixaad shir aada iyo aada muhim u abuu ahaa waana markii horeysay qaaradda africa lagu qabtay dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi labadii kun iyo lix iyo tobankii bishii august waktigaas oo ra-iisul wasaare shinzo abe uu ku ballan qaaday soddon bilyan in uu gelin doono qaaradda africa boqol shirkadood oo kuwa ugu waaweyn qaaradda wadanka japan ay shirweynahaas ay ka qayb qaateen soddonkii bilyan uu ku ballan qaaday oo toban bilyan xagga kaabaha dhaqaalaha in la geliyo loogu talagalay natiijooyinka ka soo baxay ilaa iyo shan iyo soddon bilyan iyo japan gelisabay ka dhigan tahay china oo kale tartan xoog le iyaa japan iyo chinana dee qaaradda africa sidii ay influence badan ugu yeelan lahayd ay kula tartamaysana waa jirtaa oo shirweynaha de africa iyo china kulmiyo oo kale lixdan bilyan buu madaxweyne shi jinping kulankii ugu dambeeya sanadkii dhaweysa ka dhacay dalka china uu africa ugu ballan qaaday laakiin waxay ku galbadan yihiin japan waxay awoodda ay saareysa xagga private sectorka sidii shirkadaha japan iyo shirkadaha africa laga leeyahay ay joint venture ay u samaysan lahaayeen sidii ay maalgashi ay u samayn lahaayeen maadaama populationka africa inta uu leeyahay ilaa labada kun iyo kontonkana la filayo inuu two billion iyo in ka badan uu gaari doono sidii ay mustaqbalka ay wadaagi lahaayeen shirkado badan oo africadana laga leeyahay oo tayo leh oo wax soo saar badan yeelatana loo heli lahaa waa mustaqbalka africa iyo dhaqaalaheega iyo suuqeega waxa weeyaan waxa loo tartamayo jabaano awood badan bay saartay kaabaha dhaqaalaha kasokow in ay si direct ah arrimaha xagga dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo iskaashiga xagga ganacsiga in qaaradda africa ay la wadaagto kolka faa'iidooyin fara badan baa dee africa ugu jirta wadan wadan japan waa wadan aada u horumaray xagga technologiyada xagga innovationka sidii ay qaaradda africa ay iskaashi ballaaran oo layeelinahayd ummadda weyn dadweynaha qaaradda africa ku noolana ay uga heli lahaayeen mataqaanaay fursado shaqa abuur iyo horumar xagga private sectorka sida gaarka loo leeyahay iyo awoodda ay saarayaan taasna faa'iido weyn baa dee africa ugu jiraysa shirkadaha africada wax soo saar badan oo xagga technolojiyadda iyagoo isticmaalaya in ay la wadaagaan mustaqbal weyn wadanka jaban taas baa faaidada ugu weyn ay tahay waatay marka laga yimaado guud ahaan qaaradda afrika waxaa jirta in si gaara uu ra-iisul wasaaraha jabaan ula kulmay madaxda geeska afrika hadday tahay soomaaliya etoobiya eritrea iyo jabuutiba marka maxay tahay ahamiyadda ay ku fadhiyaan dalalkaasi geeska afrika marka la eego iskaashiga jabaan iyo afrika guud ahaan wallahi ilaa iyo laba iyo afartan madaxweyne iyo ka qayb qaadatay shirkan waxay kutusaysaa ahamiyadda uu shirkan uu leeyahay kolka si multilateraalana waa u kulmeen si bilateraalna wadamadan waa ula kulmay wadamada geeska africana aragti gaar ah iyay dee japan ay ka leeyihiin oo waxa ay ku yaaliin waa meel istraatiiji oo halbowla kolka loo eego xagga dhaqaalaha waana albaabkii africa looga soo gelayay siaad og tahay dee japan jabuuti way degan tahay iskaashiga u ballaarana way wadaagaan ciidanka keliyaaka ee dalka japan taniya dagaalkii labaad ee adduunka dalka dibadiisa degan waxay degan yihiin jamhuuriyadda jabuuti waxayna ku tali jiraan xagga maritimeka iyay aada iyo aad in ay ogala shaqeeyaan ay rabaan xaggan nabadgelyada hadday noqoto sidii dadweynta hindiyana ay u noqon lahayd meel nabadgelya ay ka jirto wadamadan marinka badda cas ee baalma dabgalayana ahmiyad gaar ay siinaysaa waad og tahay wadanka japan waa wadan jaziiro badan ay ku ay ka kooban waxooga u badana dee badda cas bay dee soo marsadaan tartankan dee faraha badan leh ee ka jira iyo xaaladahan siyaasadeed ee ka jira ay wadamada waaweyn ugu tartamayaan sidii ay meel ay ugu yeelan lahaayeen iyo geeska africa guud ahaan waad la socotaa xuseinow hadday maraykanka hadday tahay hadday arrimahan imaaraadka iyo dawladaha gacanka carabeed hadday tahay kolka in ay xiriir ballaaran oo joogta ay la yeelato iskaashi ballaaran ay la yeelato wax alle wixii taageero ay u baahan yihiinna arrintaas ay ka siiso iyaduna ay dhaqaalaha halkaa usoo maraya hadday shidaal hadday tahay hadday maalgashi kale hadday tahay oo qaaradda africa ay ka hirgelinayso maadaama marinka ugu muhiimsan baalmandab uu yahay inay wadamadaas xiriir gaar ay la yeelato waa mid ay priority-ga ay siinayso sidaas oo kale marinkan kale hormus wadamada degan sida iran iyo cudmaan iyo iskaashi gaara la leedahay xiriirka iran iyo iyada ka dhexeeya oo kale waa mid aada iyo aad yani taariikh dheer kufila ku fadhiya kolka istraatiijiyada wadamadan geeska africa ay leedahay bay kutusaysaa kulanada gaarka ay la yeelanayso gaar ahaan jamhuuriyadda jabuuti oo ciidanu ka degan yahay dagaalanka bidcadbadeedkana kaalin weyn kasoo qaatay in ay iskaashi joogto ay la yeelato xiriir joogto ay la yeelato wadamada ay muhiimada gaarka ay siinaysana wadamada geeska africa kamid yahay waxyaalihii kasoo baxay shirkan declarationkii yokohama lagu magac daray laftigeesa dhinaca aadi aadmiga xagga caafimaadka xagga tababarka xagga maxaan ku dhaday maalgashiga xagga tayeynta shaqaalaha dawladda waxyaalaha oo dhan baa kamid ahaa la dagaalanka xanuunada dhan kastaba sidii ay japan dawladahan ay gacan uga siin lahayd iyaduna ay uga faa'iideysan lahayd xiriirka gaarka ay la yeelanayso wadamada geeska africa maadaama halista fara badan oo soo socda ay jiraan xurgufaha siyaasadeed ee halista weyn maanta aad arkaysid ka taagan iran iyo maraykanka gacankaas hormus oo kale ama badda persianku haddii dhibaato ay ka dhacdo waxyaalaha awoodda siini doona fursad ballaaran u abuuri doona geeska africa kamid tahay wadamada xeebaha ku yaala badda cas iyo dadweynta india iyo soomaaliya jabuuti eritrea ay kamid tahay kolka inay xiriir gaar ay la yeelato duruufaha guud ee mantiqada ka jira iyo kalisaya joogitaankeedina inay sii xoojiso iskaashi ballaaran ay lasii yeelato maalgashi ballaaran lasii yeelato khayraadka wadamadaas ay leeyihiin sidii ay shirkadooda uga maalgashan lahaayeen political iyo security wisena ay gacansaar weyn ay la yeelin lahayd iyaa kamid ah waxyaalaha wadamada ku yaala geeska africa ay kaga duwan yihiin wadamada kale sab saharaaga marka loo eego istraatiijiyadda fog ee japan ay ka leedahay qaaradda africa
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkan iyadoo uu marti inoogu ahaa jamaal aadan aare oo ah khabiir ka faallada dhinaca dhaqaalaha tani intaan dib u kulmi doonnana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka halka aad kala socoteenna dhegeystayaal waa v o a haatanna kusoo dhowaada caweyska washington waxaana inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasi mucaarida oo markii laga fadhihi waayey maamulkii deegaankiisu ay xabsiga u taxaabeen xayn riye ah oo u lahaa ninkani nin dhinacna ka xoolo dhaqata abuu ahaayo waxoogaa riye ah ayuu haystay Haye.
riyihiisii lix iyo toban ka mid ah oo beer yaroo gurigiisa u dhow daaqaya ayaa ciidamadii ammaanka ay la Haye.
baxeen waa xidheen barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan deegaanka ay sheekadaasi ka dhacday iyo weliba waxa uu ka yidhi sidoo kale waxaad barnaamijka cawayska iyo caawa ku maqli doontaan oon idinku haya xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba waraysi ee cawayska washington siisay fanaanadda canab ismaaciil jaamac oo ku magac dheer canab marwow buu ugu sitaa dhayuhu way eegayaan dhagage araggiisa wacan intaa way dhowrayaan barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilaabay dhegaystayaala waxa aynu in badan maqalnaa siyaasi mucaarida oo xabsiga loo taxaabay amaba ay is-hortaag ugu sameeyeen ciidamada ammaanku sababo la xidhiidha mucaaridnimadiisa hase yeeshee caawa waxaan idiin hayaa siyaasi mucaarid ah oo xayn riya ah oo u lahaa xabsiga loo taxaabay arrintaasoo marka ay soo baxday soo jiidatay bulshada islamarkaana warbaahinta bulshada saacadihii lasoo dhaafay si weyn loogu qaadaadhigayey haddaba sheekadan oo ka dhacday eh, kola temben oo ah deegaan ka tirsan gobolka tigreyga ee dalkaasi etoobiya waxaa soo akhriyey islamarkaana inoo haya wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil bal ugu horreynba barnaamijka cawayska washington aan ku soo dhoweeya cabdixaafid Een, cabdixakiin eh, maxamed shirwacow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay horta cabdixakiinow eh, dal kastaaba dhaqan buu leeyahay dad kastaaba dhaqan bay leeyihiin dee waa tii soomaalida odhan jirtay magaranaysa meelaha eh, ca- dal ama ummad ama bulsho wax ka caadiya baa dadla yaabaan waan garta Eh, sheekadan waxay horta ka dhacday dalka etoobiya gaar ahaana waqooyiga dalka etoobiya eh, deegaanada ay degaan dadka la yidhaahdo een, haddii eebe idmayo tigreyga waan waxaa garta jira markaa nin siyaasi ah oo ku jira xisbiga mucaaradka oo doonayey in uu badiyo xubnihiisa eh, xubnaha eh, xisbigiisa oo mucaaradna ahaa ninka waxaa la yidhahdaa master sanaawi marka maamulkii iyo hay-adihii eh, dowladda ee gobolkaasi Haye.
qaatiyaan biidnillahi bay ninkaa iska taageen marka wuxuu noqday nin siyaasi afdheer oo aad u hadala kulul ilaa xad oo Waan meel gar- kastaba lagu hadalhayo marka waxaa dad waxay isku dayeen eh, maamul goboleedkii dow- eh, dowladdii maamul goboleedka ahayd ninkan sidii bal ay u aamusiin lahaayeen xataa cabdixakiino inay siyaasaddaba ay ka saaraan gebigeedaba gebigeeda gebi ahaanba oo ninkaasi markaa nin kululbu ku noqdo oo hadaladiisii iyo wixiisii weedhihiisii way- way damqeen bay ka dhigeen khaatiyaan baa la iska taagay Waan gar- khaatiyaan bidilaa wixii la odhan jiray.
markaasey uga saarayaan maxadhig bay markaa u diyaariyeen maxay sameeyeen Ah, dee horta waxaynu maqli jirnay eh, ninkaa waa la xidhay eh, xabsi baa la geliyey eh, mararka qaarkood gurigiisaa lagu xidhay dhinac kale uga soo wareegeen haye ninkani nin dhinacna ka xoolo taq- xoolo dhaqata abuu ahaayo waxoogaa riye ah ayuu haystay haye riyihiisii lix iyo toban ka mid ah oo beer yaroo gurigiisa u dhow daaqaya ayaa ciidamadii ammaanka ay la Haye.
baxeen waa xidheen Ar- arrintii hadda waa riyii wax la xidhay waa riyihii Waan lix gartay.
iyo toban neef ayaa xabsiga loo taxaabay waan garta Eh, dee dalkii eh, etoobiya iyo gaar ahaanna maamul dee deegaankaasoo dhan eh, baraha bulshada ay dadku dee afkaarta isku weydaarsadaan ee wax la dhigo ayaa lasoo dhigdhigay daxabta waxaan maqli jiray qofka marka la doonayo in een, eh, la beegsado ama la xanuujiyo waxa la yidhaha goljilecda halku ka jilicsaya qofku in laga beegsado si fiican marka qiyaas ahaan ninkani waa nin xoolaha aad u jecel buu ahaa gaar ahaan riyaha mar haddii halkaaba laga abaaray laakiin taa ayar cabdixakiin oo aanay ciidamo meel soo dhigin waxay ahayd dee riyaa la xidhaya riyaa la xidhaya marka riyihiina een, had iyo goorna iminka riyahan iyo een, xoolahan la dhaqdaa way yaqaanaan xeradooda oo haddii dee inta la kaxeeyo meel kale la geeyo Mhm.
wa- waa dareemayaan qaban maaya horta sad- qaban maayaan saddex horta ka mid iyo habeenkiiba soo dhaceen halkoodii Yani, macnaha xabsigay ka baxsaday waxay kaga baxsadeen haye oo halkoodiiba kusoo eh, kusoo noqdeen Waa gar- ninkii eh, de- booliiskiibuu la hadlay waariyahaygii baa laga xiday buu yidhi eh, dowladdiibuu u sheegay social mediayihii iyo dadkii waa laysla dhex qaaday haye dadka qaar xitaa waxay yidhaahdeen eh, xubnihii dowladda haye intay soo dhaafeen dadkii ay Haye.
dhibaateynayeen Iyo riif.
iyagu waxay u soo dhig- waxay u soo dhigteen xayawaankii mayaaraanka ahaa markaas sheekadaas marka ninkii waa dacwoodo wuxuu yidhi waa niyo de waxa iga xidhan xayn dhan baa iga xidhan riyaa dacwadii waa socotaa haye in dee riyaha maxkamad la soo saaray iyo wax riyaha lagu eedeeyey iyo isagii loo xidhay Haye.
dee qoladaa xidha bay u taala inay caddeeyaan horta cabdixafido waa arrin ku cusub weeyaan marka gaar ahaan siyaasadda laga hadlaya iyo weliba guud ahaanba sheekooyinka la xidhiidha mucaaridnimada iyo een, iyo dee marka siyaasadda laga hadlayo marka ninkii ma hadlay ma hadleen qoladii kale maxaan ku idhahdaa xabsiga ma hadleen siyaasiyiintii kale se ujeeddada marka laga yimaado in laga saaro een, eh, siyaasaddii de isagii wax ma ka yidhi inuu ka hadhayo isagu waxa uu sheegay inuu booliiskii ka dacweeyey arrintanna uu daba socdo Mhm.
aanu la yaaban yahay kana xun yahay marka ilaa iminka warcad oo ka soo baxay dowladdii eh, marka laga reebo ninka booliiska haysta oo caddeeyey in ay riyaha gacanta ku hayaan laakiin wuu diiday wax intaa faahfaahay ka ka faahfaahsan sababta loo xidhay iyo halkay ku xidhan yihiin iyo waxaasoo dhan geesta kale haddaynu eegno kama hadal soomaalidu waxa weeyaan markaynu riyaha ka nimaadno aad bay- aad bay geela u jecel yihiin si fiican waana xoolo dhaqato si fiican oo dee qaar beeralay qaar xoolo dhaqdaba way leeyihin gaar ahaan weliba geelay aada u jecel si yihiin fiican wadamo kaloo iyagana afrikaana jiro iyaguna dee wad qaarada afrika ku yaallo lo-da aada u dhaqda xoolo badan iyaguna leh si fiican farsamo cusub ma noqon kartaayo iyo siyaasiyiinta Waxa- meel lagu qabto xagga la- marka la ciqaabayo oo ama la- wax laga tirsanayo oo xaggaa laga maro xaggaaba laga mudo dee adaa adaa ku haysta cabdixakiino waxaaba la odhan jiray waagii eh, gumaystaha marka ay reeruhu wax iska dhacaan ama dhibaata timaado xooluhun baa lasoo duubi jiray deetana reerkii ordaya oo Ayaa ka imanaya.
tuuraya ayaa iman jiray waa hantidoodii oo dhan oo hantidoodii oo dhana markaa dee rag baa geela laga soo kaxayn jiray oo magaalada la geli jiro geela lagu soo xiri jiro eh, booliiska lagu soo xiri jiro la xarayn jiray waan gartay laakiin de waxay ahayd dee muddo dheer laakiin iminka dee eh, xilligan casriga ahee la joogo dee nin siyaasiya oo afkiisu dheeraaday oo khaatiya laga joogo in si kale oo loo joqojoqeeye mooyaane dee eh, xoolihii u adhiga eh, sh- shaaha ku cadaysanayay In la- in laga maro.
laga maro maynaan maqal ugu dambayn haddaan ku weydiiyo een, tiradu waxay ahayd eh, lix iyo toban bay ahayd saddex baa baxsaday saddex iyo toban baa weli saddex iyo gacan- toban baa weli ku jira meesha gacantii dowladda ku jira marka weli lama soo deenay weli xabsigay ku jiraan ilaa iminka ilaa hadda waa ku jiraan haahey aad iyo aad baan kugu mahad celinaya cabdixaafid soo dhow
weli dhegaystayaala waxaad nagala socotaan islamarkaana aad dhegaysanaysaan barnaamijka cawayska washington ee v o a haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysa ee barnaamijka cawayska washington siisay fanaanadda canab ismaaciil jaamac oo ku magac dheer canab marwo waxaanay fanaanaddu qaybtan kaga hadli doontaa sidii fankeedu ku soo hana qaaday iyo weliba heesii ugu horreeyey ee ay bulshada u soo bandhigto ee qaado bismillahi raxmaan raxiim oo aad iyo aad baan u dhowahay aad baan idin salaamayaa Waa hagaag.
eedhay v o a waa hagaag ugu horreyn ba haddaan ku weydiiyo xaggee buu fankaagu ka hana qaaday ee aad ka bilowday ama de inta badan een uu ka soo bilaabmay baad odhan kartaa bismillahi raxmaan raxiim mar labaad waan ku salaamayaa walaal ee, ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa dhammaan meel walay ku sugan yihiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anugu fankaygu wuxuu kasoo bilaabmay jabuuti reer jabuuti baan ahay Een, waxaan ahaa kooxdii een, gobolada xaafadaha ka hesi jiray ubaxii kacaanka Ee, kadibna l- waxaa jirtay mar ee, laysku keenay intii gobolada ka heesaysay ee, dhalinyaro laga soo xulay baan nasiib u yeeshay inaan qoladaa ku dhex jiro marka waxaa la sameeyey koox la yidhaahdo afarta maris kaatmas kooxda afarta maris cad maris ayaa iyuu fankaygu kasoo hana qaaday magacayga uu- laga dhex arkay dee saasuu markaa ma garanaysaa ee adduunka u xulaya waa hagaag waa hagaag marka een, qiyaastii sanadk sanadheebuu noqonayaa xilligaa aad eh, kooxdaasi kaat mars ama afarta mars aad ku biirtay eed kooxahaasi lagaa soo dhex xulay ee fankaaga aad halkaa ka bilowday wallahi koox waxay ahayd waxaa eh, n- n- n- qiyaas wuxuu ahaa labiyo sideetankii kob iyo sideetankii labiyo sideetankii ilaa saddex iyo sideetankii baan umalaynaya labiyo sideetankii baan umalaynaya inay ahayd waa hagaag walow dee wakti Ah.
dheer haatan ay ka soo wareegtay marka aad iyo aad ee, Ah.
sideetanaadkii ama laba iyo sideetankii laleeyahay Mm, haddana da mm.
kolley een, suugaan baad halkaasi ka qaaday ama ha noqoto kuwa Mm.
marka aad ubaxa kacaanka ka mid ahayd ha noqoto ama ha noqoto markan aad ka mid ahayd ee kooxda kaad mars ma xasuusataa suugaantii amaba heesihii markaasi aad qaadaysay ama halka aad ka qaaday
haa kooxdi ko- markaan na- na- na- na- na- ubaxa wallahi ubaxa waxba ma xasuusto wuxuu ahaa dee ubaxu wuxuu ahaa gobonimo doonkii markii faransiisku laga tegey qolooyinkii ma garanaysaaye ka dambeeyey ee de heesihii markaa waxaa lasii qaadi jiray un heesihii calanka heesihii gobonimada lagu dhaliyey unbaa lasii qaadi jiray hees waxaa jirtay aan ubaxa markaan ahayn aan ku heesi jirnay iyo aad kaan u yaryarayn Eh, gumaysiga oo wax kolba kol jacayl lagu tilmaami jiray kolba si loo tilmaami jiray oo hees waxaa jirta la odhan jiray aniga waad iga wareegtee waraabe wanaagii wuu dhammaadee waraabe waraabe waraabe waraabe ayaabaad weheysan doontaa nacawaad naga tagtaye cidad weheysanaysid wehesho bay ahayd maogtahay xaggaad u wareegaysa waa waa waa halkeebaa haddee wadda haa Mhm.
waa ada aday ku taalaa marka ee, Si saasoo miidhan yaa de maxaa yeelay hees kasta kasii xasuusanayaa oo Waa.
waxa xaafadda toddobaad aan kamid ahaa aan ku heesi jirnay waa gar- Een, markii kale een dee kooxda aan ku jirnayna ruwaadaan dhignay heeso badanna waan soo qaadnay waa hagaag marka een, dabcan de fankaagu markaasoo hana qaadayey amaba uu kor usoo kacayey Ah.
Een, eh, dabcanna dee inaad heeso kala duwan qaaday noqonaysaa aad bulshadii een, heesahaagii ay u faafaan amaba ay u gudbaan dabcan marxalad Ah.
kaluu gelayay fankaagii intaa Mm.
kadib xaggeed uga sii gudubtay Een, dhinaca heesaha ma heesaha kalaad qaaday abwaanaa kuu sameeyey iyada taasi Ah.
xaggeed uga gudubtay
Een, fanku siduu sidaa u ahaay uu u socday ee si de halkaan kasoo qaadnay waxa kamid ah heesi anigu aan soo heeso bulsho bulshaan ku heesi jirnay hidiyo dhaqan baan ciyaari jirnay kooxda Mhm.
afarta maaris waa gar- dhaqan bay ciyaari jirtay festivalaan samayn jirnay waxaan adduun weynahan ugu dhoofi jirnay Ee, meel wala adduunka inta badan afarta maaris way tagtay maraykan canada south africa meel walba way tagtay carabaha libiya meel walba way soo mareen Mhm.
Ee, oo dhaqan baan dhaqankan ma garanaysaaye aan aanu maxaa yeelay dadka tusi jirnay dhaqanka soomaaliyeed ciyaar dhaqameedkaad samayn jirteen haa heeso markaa een, dee marka ruwaadaha ka baxsan oon heesi jirnin way jiraan heesta waxaa kamid ah eenay hees la yidhaahdo saddex laguma jeelboxoyey saddex laguma jeelboxoyey oo dadku badidooda aada u yaqaanaan Mhm. waa hagaag markan heestaa farasaana jaraysleyn gudiina aan taas baad garanaysa soo maha si wanaagsan haa si wanaagsan Eh, waxaa kaloo jirtay heeskii kale ee wiilkaan naawilayow heese badan baa jiray oon dee keli keli qaadnay kuwa ruwaada aan ku dhignay baa jira dabadeed waddankaana waan kasoo baxay waxaan usoo baxay eh, waddanka holland Mhm.
holland baan joogay in muddo ah caruura kusoo dhalay hooyaan noqday
Si kadib wanaagsan.
two thousand one-kii baan ingiriiska usoo guuray dhimkay galaadis waa hagaag waa hagaag waynu geli doonaa waayahan dambe iyo fanka iyo ingiriiska iyo heesaad qaaday laakiin haddaynu een, waynu sii- waynu sii wadi doonaa taariikhdaada iyo fankaaga sidii kusii ahna qaaday laakiin xagga heesaha haddaan kuu dhiibo kuwa gaar ahaan hirgalay ee dee imaka muddooyinka dambe la dhegeysto Een, eh, maxaad ku furi lahayd markaa barnaamijka heesta ugu horeysa haddaan adiga kuu dhiibo maxaad soo qaban lahayd Een, wallahi waxaa jirta een, maadaamaad horta dee qof weyn tahay waxaa fiican haddana kol walba waxaad ka jeceshahay kolba waayu waxbuu socdaa kol jacayl baad ka sheekeynaysaa oo dee jacayl baad arrimahaasa yaa kuu fudud inaad ka hadashid moogtahay aad iyo aad dhikaan aniga waxaa ii fududina wacyigelinta soomaalidu si linas wacyigeliyo ina magaranaysaa waxa wanaagsan la tusaaleeyo ina magaranaysaa dadka kugu daba faylsan ee dee jiilka kaa dambeeya ay wax wanaagsan ka arkaan Mhm.
marka waxaan ku waxaan ku furi lahaa hees cusub oo la yidhaahdo maxay haydey qabyaalada ka hadlaysa waa hagaag say ku soo baxday yaa sameeyey haddaad faahfaahin naga siiso heeska waxaa sameeyey abwaanka la yidhaahdo mawlid qolqol baa sameeyey Mhm.
Een, laxankiisana waxa laxankana waxaa saaray mustafa kiko Mhm.
Een, inan siciid la yidhahdo siciid suuriin ku magac dheero jabuuti joogana uu- uu uu- uu- uu soo tumay Mhm.
Een, aniguna waan idin maqashiin doona si wanaagsan weeyaan heestaasi qabyaalada ka hadlaysa iyo weliba codka canaab ismaaciil jaamac dhegeysta abondhegeysta
waxay ku lidhanaysaa gobonimadu waarta gacmo wada jirke yayguna israaca markaad gowracdaaneed dadka hoosa iyo il gunta ugu ridaaneed qabiil gabagabaysaan sinaantana gorfaysaan sinaan tana gorfaysaan waxay guuli dhalataa gobanimadu waarta gacmo wada jirkeedu yayguna israaca markaad gowracdaaneed dadka hoosa iyo il gunta ugu ridaaneed qabiil gabagabaysaan sinaan tana gorfaysaan sinaan tana gorfaysaan sida uu garaad qabo ma gobloma wadanigii danta guud ilaashe jidhigiin dadwayno oonyaha ka joogsada ka joogsada sida uu garaad qabo ma gobloma wadanigii danta guud ilaashe jidhigiin dadwayno oonyaha ka joogsada ka joogsada kala geeya kala gura hadba geedi kala rara gacal kala fogeediyo habiil ma idin goysaan cidhibkii kumaataan hadafkiina garashiyo aqoon garabsataanood gudbii waydaykaasye saan kale u guurtaan sahaan kale u guurtaan kala geeya kala gura hadba geedi kala rara gacal kala fogeeyo habiil ma idin goysaan cidhibkii kumaataan hadafkiina garashiyo aqoon garabsataanood gudbii waydaytaasye saan kale u guurtaan sahaan kale u guurtaan sida uu garaad qabo ma gobloma wadanigii danta guud ilaashe jidhigiin dadwayno ooyaha ka joogsada ka joogsada sida uu garaad qabo ma gobloma wadanigii danta guud ilaashe jidhigiin dadwayno ooyaha ka joogsada jidhigiin dadwayno ooyaha ka joogsada jidhigiin dadwayno ooyaha ka joogsada wagaag hadda hadduunbay soo baxday markaa waxa weeyaan waa waa hees cusub haa waxay leedahay gudbi weyday taasi qabyaaladii bay naga gudbi weyday soomaaliyay Mhm.
ma dhinac kale uga baydhaan dee weyn qabyaalad had iyo jeer magaranaysaa dee qabyaaladii waxa markaynu hadlayno wax fiican baa laga hadlaa maogtahay haye oo waxaa la idhahdaa saasaa wanaagsan saas laakiin cidda samaynaysaa way yar tahay marka qabyaaladiiba aada iminka u fara badnaatay taasi way naga soco weyday buu leeyay abwaanku dee hadda geshtaan marka waxay leedahay qof kastaana afku ka sheegayaa wuxuu leeyahay qabyaaladda way xuntahay haddana waa Way lagu wada xun dhaqmaya tahay.
haddana waa lagu Haa.
dhaqmaya haa waaye waa hagaag haddaynu heestaa intaasi kaga soo gudubno waxaad tilmaantay xagga hore in een, eh, markaad kooxaha ka mid ahayd tusaale ahaan oo kale kaad mars amaba afarta mars een, marka Mm.
laga yimaado heesaha in soo kale ciyaaro dhaqameedka soomaalida aad adduunyada kusoo bandhigi jirteen Noo- noocyada ciyaaraha aad ciyaari jirteen aad soo bandhigi jirteen maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa ciyaarta saylicida waxaa ka mid ahaa batarka waxaa ka mid ahayd saddexleyda oo dhaantada dhaantada loo yaqaano saddexleyda waxaa ka mid ahaa ciyaaraha cantar oo laale brimo ciyaarahaasoo midhan baa ka mid ahaa carabta xitaa la siiyey waan ciyaari jirnay because jabuuti waa saddex waa waa afaf badan baa lagaga hadlaa intaasoo afa waanu magaranaysaayey dabooli jirnay baayahooga baayaha wada dabooli jirnay
marka waa shucuubtii faransiiskii carabigii soomaaligii iyo weliba canfarigii intaba waad waad dabooli jirtay.
intaba saddexdaaba waanu anagu kooxdayadu saddexdaaba way magaranaysaa way way way way samayn jirtay waagaag haddaynu markaa dhinaca heesaha dib ugu noqonno een, hees kalaa jirta iyadana muddooyinka dambe aan heesahaad soo qaaday ka mid ah oo erayadeeda ay ka mid yihiin dhiggii wuu ugu sitaa dhaayuhu way eegayaan dha- dhaygagay araggiisa wacan intaa way dhawrayaan dhigii buu ugu sitaa dhayuhu way eegayaan dhagage araggiisa wacan intaa way dhowrayaan oo sidaas waagaag marka erey baa sheegaya ka mida ereyada maxaan ku idhahdaa heesta aniga wuu ii dhigmaa Dhank- Aniga wuu ii dhankiisaa dhigmaa, laga ha.
hayaa dhankiisaa lee hayaa marka macnaha ama mucda heestaasi macnaa waa nin macnaa xaggiisaan jiraa weeyaano xaggiisaan u socdaa ha a- hadday daynayaan dadku bay leeyihiin ya haye dhaygaga araggiisa wacan dhankiisaa leeya dhaygaga araggiisa wacan intaa way dhowrayaan nacam inan isaga uun magaranaysaa hadday dadku idayn lahaayeen dadkiibaana ku dayn qofku qof markuu jecel yahay maaragtay haye Eh, way way eh, kashiika adayku wada siinayaan moogtahay waa jacayl xaasid ma waayo miya ha jecel adayku siinayaan marka waxay le- heesku waxay leedahay hadday dayn lahaayeen Haye.
labada iyadoo haddii isku kaaga daayin lahaayeen aniga aanay dee qodqodeen aniga wii maxay ka dhigmaa doonaysaa iyo ha aniga wii dhigma dhankiisaa lay hayaa Waagaag. heestaasi canab ereyadeeda yaa curiyey se sababta ay ku curitay ama ay ku timi een, een, maxaad naga siin kartaa faahfaahin waxaa le mawlid qolqol baa leh waan gartay ha mawlid qolqol baa leh laxanka waxaa le cabdi daawud musiga waxaa tumay sheega bashaaro
ugu sitaa dhayuhu way eegayaan dhagage araggiisa wacan intaa way dhowrayaan dhagiibuu ugu sitaa dhayuhu way eegayaan dhagage araggiisa wacan intaa way dhowrayaan aniga wuu ii dhigmaa dhankiisa lay hayaa dunida maan dhaafsadee dhexdeeda wixii ku jira aniga wuu ii dhigmaa dhankiisa lay hayaa dunida maan dhaafsadee dhexdeeda wixii ku jira siduu igu dhaboban yahay hadday ila dhaadayaan dhalintu ima quursateen adhigaydan ma faaqiteen siduu igu dhaboban yahay hadday ila dhaadayaan dhalintu ima quursateen dhigaydan ma
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sidii u badiya dhalaan intaa wila dheelayaa dhaabtiisuu igu hayaa adhibtuu ila qaybsadaa sidii u badiya dhalaan intaa wila dheelayaa dhaabtiisuu igu hayaa adhibtuu ila qaybsadaa jacayl buu igu dhigmaa cishbuu igu dharariyaa adugoo qalinyo habeene xusuusuu ii dhigaa ee jacayl buu igu dhigmaa cishbuu igu dharariyaa adugoo qalinyo habeene xusuusuu ii dhigaa siduu igu dhababan yahay hadday ila dhaadayaan dhalintu ima kuursateen adhibtayda ma faaqideen siduu igu dhababan yahay hadday ila dhaadayaan dhalintu ima kuursateen adhibtaydan ma faaqideen siduu igu dhababan yahay hadday ila dhaadayaan dhalintu ima kuursateen adhibtaydan ma faaqideen siduu igu dhababan yahay hadday ila dhaadayaan
weyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwa halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa baahinteena iyo fiidnimada laanta af soomaaliga iyo v o oda ka imaaneysa washington haatana ku soo dhowaada codkii xasan aadan samatar iyo heestii beledweyne
heestaasi beledweyn iyo codka xasan aadan samater ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabeyn doonaa idaacaddeenii fiidnimo waxaan idinla socodsiinayay waxaa inoo joogay kafeyda abeekar cabdulaahi tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo